habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington
waa fiidnimo axada bisha disembarna waa toban sannadka laba kun iyo toddobiyo tobanka idaacaddayada fiidnimona waxaa halka si wada jira idinka daadihin doona nuur xasan nuur iyo aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah qaramada midoobe oo sheegtay in al-shabaab ay mas-uul ka tahay inta badan rayidka ku dhinta soomaaliya
waxay si cad u muujinaysaa in marka ay noqoto dilka loo geysanayo dadka rayidka afduubka rayidka iyo askaraynta carruurta in al-shabaab ay tahay tan dhibaatada ugu weyn geysanaysa waa codkii latiishiya baden oo ka tirsan hay-adda xuquuqda aadamaha human rights watch warbixin ayaannu idinka haynaa waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha
sidoo kale dhegaystayaal waxaannu idiin haynaa barnaamijkii hiddaha iyo dhaqanka saantii dhaqaaqdaa hadday socod ku dheeraato inaanay soo noqon iyo eebbaheen inuu salaameeyo labaday u kala soocan tahay silicse waa jiifa buu yidhi
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan marka horeyse ku soo dhowaada warkii caalamka warbixin ay maanta oo axad ah soo saartay qaramada midoobe ayaa sheegaysa in colaadda hubaysan ee ka jirta soomaaliya ay weli khasaare culus u geysanayso dadka rayidka ah warbixinta oo loogu magacdaray ilaalinta dadka rayidka ah dhisidda aasaaska nabadda amniga iyo xuquuqla insaanka soomaaliya ayaa xoogga lagu saaray dhibaatooyinka dadka rayidka ah ee soomaaliya loo geystay intii u dhexaysay kowdii bishii janaayo labada kun lix iyo tobankii ilaa afar iyo tobankii oktoobar ee sanadkan labada kun toddoba iyo tobanka qaramada midoobey waxay sheegtay in colaadda ka jirta soomaaliya aysan keliya dhibaato culus u geysan soomaaliya balse sidoo kale ay burburisay kaabayaasha dhaqaalaha iyo qaabnololeedka dadka barakicisay malaayiin ruux islamarkaana kaliftay in dadka baahan la gaarsiin waayo gargaarka bini'aadanimo warbixinta oo ay si gaar ah usoo daabacday xafiiska qaramada midoobey ugu qaabilsan soomaaliya ee loo soo gaabiyo unsom ayaa lagu faahfaahiyey khasaaraha dadka rayidka ah soo gaaray intii u dhexaysay bilowgii sanadkii hore iyo dhammaadka sanadkan taasoo gaarayso laba kun sideed iyo toddobaatan ruux oo dhimasho ah iyo dhaawaca laba kun shan boqol iyo toddoba ruux in ka badan kalabara khasaaraha boqolkiiba lixdan waxay warbixintu u aanaysay maleeshiyaadka al-shabaab boqolkiiba saddex iyo toban waxaa loo aaneeyay maleeshiya beeleedyo boqolkiiba kow iyo toban ayaa khasaaraha warbixintu waxay dusha u saartay dhinacyada xoogaga dowladda oo ay ka mid yihiin ciidamada milatariga iyo booliska boqolkiiba afar waxaa geystay howlgalka midooda afrika ee soomaaliya amisom halka boqolkiiba laba iyo tobanna loo aaneeyay dad weeraro geystay oo aan la aqoonsanin ama aanan la xadidin warkan oo faahfaahsanna waxaad ku maqli doontaan idaacaddeenna inta aan ku jirno dalka ciraaq ayaa maanta caasimadda ku sameeyey dalkaasi dhowlatuus milatari oo ay ugu dambaaldegayaan guusha ay ka soo hooyeen ee kooxda la baxday dowladda islaamiga ee is dhowlatuskan oo imanaya maalin kadib markii ra-iisul wasaare xaydan al cabaadi uu shaaciyey guusha ay dalkaasi ka soo saareen amaba ay ka gaadheen islamarkaana ay kaga saareen kooxdan dhowlatuskan ayaa si toosa looga baahinin warbaahinta balse waxaa loo ogolaa oo goobjoog ka ahaa warbaahinta dowladda oo keliyata goobjoogayaal ayaa sheegay in cutubyo ka tirsan ciidamada ciraaq ay dhowlatus ku sameeyeen goolada ku taalla bartamaha magaaladaasi gaar ahaan caasimadda baqhdaad iyadoo qaar ka mida diyaaradaha helikobtarka iyo weliba miigaga dagaalkuna ay dul heehaabayeen ra-iisul wasaare xaydar al cabaadi ayaa xadda maanta shaaciyey in ay tahay fasax qaran isagoo maalintii sabtidiina shaaciyey in guul laga soo hooyey islamarkaana lasoo afjaray saddex sanno oo dalkaasi ciraaq lagaga saarayay kooxda isis mawjado banaanbaxyo cusub oo ka dhan ah go-aankii uu madaxweyne trump magaalada qudus ugu aqoonsaday caasimadda israa'iil ayaa axaddii maanta ka dhacay meelo ka mid ah dalalka carabta iyo dunida muslimka ciidamada amniga lubnaan ayaa la tacaalay mudaaharaadayaal isugu soo baxay isugu jiray falastiiniyiin iyo lubnaaniyiin kuwaasoo isugu soo baxay agagaarka safaaradda maraykanka ee magaalada bayruud dibadbaxayaasha ayaa gubay sawirka madaxweyne trump booliska ayaa ku kala eriyey sunta dadka ka ilmeysiisa iyo tubooyinka biyaha tuudho dalka induneeshiya oo ay ku nool yihiin muslimiinta ugu badan caalamka kumanaan ruux ayaa isugu soo baxay bannaanka safaaradda maraykanka ee magaalada caasimadda ah ee jakarta meelaha kale ay banaanbaxyadu ka dhaceen ayaa waxaa ka mid ah dalalka jordan turki bakistan maleeshiya masar iyo magaalooyin ka mid ah dhulka falastiin mikhail sakashvili oo ah siyaasi mucaarid ka tirsan mucaaridka dalka ukrain islamarkaana hore u soo ahaa madaxweynihii dalka georgia ayaa ku dhawaaqay macaluub dalkaasi ku dhufata waxaana sidaasi warbaahinta u sheegay garyaqaankiisa garyaqaan ruslan karnkofich ayaa soo saaray warqada ku timi sakashvili isla ka timi sakashvili taasi oo taageerayaashiisa ugu baaqaya inay axadda isugu soo baxaan magaalada kiyef islamarkaana ay ku baaqaan inuu isxasilo madaxweyne petro poroshenko sida oo kale afhayeen u hadlay xeerlaaliyaha guud ee dalkaasi ayaa sheegay in ay dacwad ogayaashu ay maxkamadda weydiisan doonaan inay sakasfiili geliyaan xabsi guri islamarkaana ay la socdaan adeegsigiisa qalabka elektroniga
habeen wanaagsan dhegeystayaal warkaasi wuxuu idinkaga imaanayay v o a washington aan ku horeyno xafiiska xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobey iyo howlgalka u n som ee soomaaliya ayaa sheegay in colaada hubaysan ee soomaaliya ay weli khasaare culus u geysata dadka rayidka ah burburiso kaabayaasha iyo qaabnololeedka islamarkaana barakiciso malaayiin dad ah kana hor istaagto bulshada u baahan in ay gargaarka bini'aadanimo helaan xafiiska qaramada midoobe ayaa sheegay in inta u dhexeysa kowdii janaayo ee sanadkii labada kun lix iyo tobankii ilaa afar iyo tobankii oktoobar ee sanadkan ay soomaaliya ku dhinteen laba kun iyo toddobaatan iyo sideed ruux kuwaas oo lixdan boqolkiiba in ka badan ay dhimashadooda mas-uul ka yihiin ururka al-shabaab warbixintan ayaa waxaa lagu soo aadiyey maalinta xuquuqda aadanaha ee caalamka waxaa faahfaahinta warkan inoo haysa caashe ibraahim aadan caashicuud unsom waxay diwaan gelisay laba kun toddobaatan iyo sideed dhimasho ah oo soo gaartay dad rayid ah laba kun shan boqol iyo toddoba oo dhaawacyo ah waxaana ay sheegtay in in ka badan kala bar dhibaatadaasi soo gaartay dadka rayidka ah amaba boqolkiiba lixdan loo aanaynayo al-shabaab boqolkiiba saddex iyo tobanna loo aaneeyey maleeshiya beeleedyo boqolkiiba koob iyo tobanna waxaa loo aanaynayaa sida warbixintu sheegtay askarta sida militariga iyo booliska iyadoo sidoo kalena warbixinta xustay in boqolkiiba afarna loo tirinayo howlgalka midowda afrika ee soomaaliya ee amis waxaa sidoo kale ay sheegtay in laba iyo toban boqolkiiba dadka dhintay loo aanaynayo dad weeraro geystay oo aan la aqoonsan kuway yihiin madaxa unsom ahna ergeyga gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobey u qaabilsan soomaaliya michael kitin ayaa sheegay in khasaaraha ka dhashay in lagu fashilmay in colaadaha soomaaliya lagu xalliyo hab siyaasadeed uu ku dhacayo dadka rayidka ah isagoo intaa ku daray in dhinacyada ishaya aanay samayn dadaal ku filan si dadka rayidka ah looga ilaaliyo colaadda taasina ay tahay ceeb sida warbixintu xustay dadka rayidka ah ayaa ahaa dhibanayaal ay kooxo aan dowladda ahayn u geysteen weeraro sharci darro ah iyagoo si toosa loo beegsanayo loona adeegsanayo bambooyin aan loo meeldayin iyo weeraro ismiidaamina unsom waxa ay sheegtay in inta badan weeraradaasi oo uu mamnuucayo sharciga caalamiga ee xuquuqda aadanaha iyo sharciga caalamiga ee xiliyada dagaalka ay u badan tahay inay noqdaan dembiyo dagaal ayna waajib tahay in la aqoonsado kuwa geysta lalana xisaabtamo siday warbixintu xusayso warbixintu waxa ay xustay in dhacdadii ugu xumayd ee hal maalin dhacda ay ahayd qaraxyadii mataanaha ahaa ee ka dhacay caasimadda soomaaliya ee muqdisho afar iyo tobankii bishii oktoobar ee ay saraakiisha dowladda soomaaliyeedna u aaneeyeen kooxda al-shabaab ee tan iyo kowdii bisha diseembarna si rasmi ah loo diiwaan geliyey inay ku dhinteen ugu yaraan shan boqol laba iyo toban qof iyo saddex boqol lix iyo toban qof oo dhaawacantay in badan oo ka mid a tirada khasaaraha la diiwaan geliyey ee dadka rayidka ah oo gaaraysa laba boqol koob iyo konton qof oo la dilay iyo saddex boqol afartan iyo saddex qof oo dhaawacantay ayaa loo aaneynaya maleeshiya beeleedyo kuwaasoo jooga goobo ay inta badan ciidamada amniga dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyaduba ka maqan yihiin warbixinta hay-adda unsom ayaa xustay in hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliya ay si joogto ah isaga indhitirto sharciga caalamiga ah ee xuquuqul insaanka marka ay fulinayso howlgallo soo qabqabasho ah iyo xabsigelin ah sida ay sheegayso warbixintu oo intaa raacisay in wariyeyaasha iyo dadka looga shakiyo inay al-shabaab ka tirsan yihiin inta badan xabsi la dhigo iyagoo aan dacwad lagu soo ogin warbixintu waxa ay tilmaamaysaa in xogta ku saabsan dadka ku nool goobaha ay haystaan al-shabaab ay tahay mid aad u kooban in la hubiyo xadgudubyada iyo tacadiyada ka dhanka ah xuquuqda aadanaha ee ka dhaca goobahaasi ayaa weli ah kuwa aad u adag waxaana loo aanaynayaa in aan la geli karin goobahaasi iyo cabsi laga qabo aargoosi dhinaca kalena waxaa jira hay-ado madani ah oo dhinacooda diiwaan geliya xadgudubyada dhinaca xuquuqda aadanaha ah ee ka dhaca gudaha gaar ahaana deegaanada ay ka howlgalaan maxamed yuusuf cali waa madaxa xafiiska difaacaha xuquuqda aadanaha ee puntland inkastoo aanay hay-addu sheegin tiro rasmi ah oo ku saabsan tacadiyada xagga xuquuqda aadanaha ah ee puntland ka dhaca haddana waxa ay sheegaysaa noocyada tacadi ee ka dhaca puntland ee soo gaara xafiiskooda noocyada ugu badan oo cabashooyinka xafiiska soo gaara waxay kala yihiin shaqaaqooyinka ama tacadiyada loo geysta haweenka guriga dhexdiisa ama ragga maaragtay ay dumarku kaga cabanahayaan hadday tahay dil ama maaragtay ku-xadgudub sharafta iyo cirdiga iyo maaragtay qofkii noloshiisa hadday tahay arrimo la xiriira noloshii qoyska iyo maaragtay caruurta iyo hadday tahayba markii ay labada qof kala tagaan xuquuqdii qofka uu lahaa oo loo diido waxay ahaayeen kiisaska ugu badan oo xafiiska soo gaaray kiisaska ku xiga oo soo gaara xafiiska waxay ahaayeen kiisaska la xiriira kufsiga oo iyaduna runtii aan runtii lama oran karo waa bateen weligood way badnaayeen laakiin wacyigii dadka ayaa kor u kacay waxaa batay soo kabintooda ayaa hadda badatay iyo soo gudbintooda gaar ahaan maadaama social mediaha baraha bulshada maadaama hadda dadku ay cid walba u yeelatay fursad inay ama helitaan ay u heleen in qof walba meeshii wax ka dhacaan sidii ugu dhaksaha badan ayuu lagu soo gaaraa taana marka kiisas aad u tiro badan oo arrimahaas la xiriiraan soo gaaray madaxa xafiiska xuquuqda aadanaha ee puntland maxamed yuusuf ayaa ugu dambeyntii ka hadlaya tallaabada ay ka xafiis ahaan qaadaan marka ay ogaadaan tacadiyada jira tallaabada aan qaadno waxay ku xiran tahay tacadigana loo soo gudbiyo ayay tallaabadana ku xiran tahay hadday tahay tacadiye ka xagga qoyska ah ama waxyaabo la xiriira guryaha shaqaaqa ah waxaan isku daynaa marka ugu horeysa inaan ku dhamayno si maaragtay xallin khilaaf ah ama wadahadal ah haddii marka ay suurtoobi weydo in labada daraf aan maaragtay qofkii ka cabanahay ama xuquuq in laga qaatay ama xuquuqdiisa loo diiday ama maaragtay xadgudub lagu sameeyey in aan heshiisiino ama aan maaragtay khilaafkaasi ku dhamayno wadahadal hadday suurtoobi weydo waxaa ku xiga oo aan samaynaa waxay tahay in hay-adaha garsoorka aan u gudbino xafiiska waxaa xusid mudan inuu leeyahay maaragtay qareenno si maaragtay lacag la-aana ugu doodo dadka dhibaataysan ama dadka xuquuqooda lagu xadgudbay marka waxaa noo suurtagelaysa inaa halkaasi aan garsoorka hortiisa qofkii dulmanaa ama qofkii xuquuqdiisii mataqaana ka cabanahaya in lagu xadgudbay aan uga qareenno oo kiiskiisa aan maxkamadda geyno ugu dambayntiina warbixinta hay-adda unsom ayaa ku boorinaysa dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka inay ansixiyaan tallaabooyin sharci ah iyo kuwo siyaasadeed oo ay ku jiraan kuwo ku saabsan sharci fulinta si loo xaqiijiyo in baaritaan wax ku ool ah la sameeyo islamarkaana dacwad lagu soo ogo kuwa geysta xadgudubyada iyo tacadiyada halista ku ah sharciga caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha iyo sharciga caalamiga ah ee xilliyada colaadaha dhibanayaashana loo helo xaalmarin wax ku oola aad ayay u mahadsan tahay caashe ibraahim aadan caashicuud ayaana warbixintaasi noo soo jeedinaysay haddaba laticia barden oo ah cilmi baadhe ka tirsan hay-adda xuquuqda aadanaha ee u dooda ee human rights watch ayaa soo dhoweysay warbixintan laticia barden oo waraysi siisa idaacadda v o a ayaa sheegtay dhibaatada gaadhay rayidka soomaaliya in ay in badan caqabada ku tahay diiwaangelin la-aanta jirta waxaana sheegtay in warbixintan qaramada midoobay ka soo baxday ee bixinaysay tirada rayidka dhintay inay muhiim u tahay diiwaangelinta tacadiyada
waxay sheegtay in marka ay timaado dilka loo geysanayo dadka rayidka ah afduubka rayidka iyo askaraynta caruurta in al-shabaab ay tahay tan dhibaatada ugu weyn geysanaysa waxay kaloo warbixintani muujinaysaa ayay tiri sida baahsan ee rayidka loo bartilmaameedsado iyagoo mararka qaarkoodna la bartilmaameedsado marka ay socdaan dagaalada maleeshiyaad beeleedka ay ku lugta leeyihiin iyo weliba dagaalada aanan loo meeldayin iyo dhinaca kale haddii ay tahay bay tiri in si xun loola dhaqmo marka ay xiran yihiin leticia barder ayaa sheegtay inay adag tahay soomaaliya in la diiwaan geliyo tacadiyada si nidaamsan waxaanay sheegtay in colaadaha iyo amni darrada jirta ay yihiin caqabadaha ugu weyn ee hortaagan arrintaasi inay dhacdo waxaanay sheegtay in dowladda ay mas-uuliyad ka tahay ilaalinta rayidka iyo in laga fogaado bartilmaameedsigooda The state has a fundamental responsibility towards offering protection to civilians on their territory.
waxay tiri dowladda ayaa leh mas-uuliyadda aasaasiga ah in la ilaaliyo rayidka ku nool dhulka ay ka taliyaan markii laga hadlayo meel colaad ay ka jirto kuwa ay ahayd in ay rayidka ilaaliyaan oo aanan loo bartilmaameedsan si aan kala soc lahayn waxa ay qayb ka yihiin khilaafka taasina waxa ay saameynaysaa dhammaan dhinacyada waxaana loo baahan yahay in kooxaha deegaanka iyo kuwa qabaa'ilka in ay ilaaliyaan rayidka ku sugan dhulka ay joogaan sidaasi oo kale waxaa mas-uuliyaddaasi ay saaran tahay ciidamada nabad ilaalinta afrika inay ixtiraamaan sharciyada dagaalka letitia barder ayaa sheegtay in ay in loo baahan yahay in la hagaajiyo nidaamka xisaabtanka si dadka dhibaatada ay soo gaadho ay u helaan cadaalad
waa hagaag dhinaca kalena wadamada laga xusay maalinta xuquuqda aadanaha waxaa ka mid ah dalka jabuuti sida loo xusay iyo hadaladii mas-uuliyiinta ay jeediyeen waxaa warbixintan nooga soo diray waryaheena ramadaan muuse sida dunida inteeda kale jamhuuriyadda jabuuti waxaa maanta laga xusay xuska caalamiga ee xuquuqda aadanaha munaasabad lagu qabtay guriga ummadda ee magaalada jabuuti ayaa lagu soo bandhigay khudbado iyo muuqaallo ka turjumaya dadaalka ilaalinta xuquuqda aadanaha ee jabuuti inkastoo ay wax badan harsan yihiin gudoomiyaha guddida qaran ee xuquuqda aadanaha ee jabuuti suleymaan cumar cudin ayaa sidan ii sheegay marka hore jabuuti sanad walba bisha deseembar tobankeyga sanad walba waxaa la qiimeeyaa xuquuqda iisaanka waxaa maanta gudoomiyey hawshaas ra-iisul wasaaraha mudane cabdulqaadir maxamed kaamin si wanaagsan bay noogu dhacday waxaannu xafladda u samaynaa waxa weeyaan inaannu sanad walba aannu xasuusinno dadweynaha reer jabuuti qiimaha ay leedahay hay-addan xuquuqaliisaanku iyo sideedaba baaqa adduunyada ee xuquuqaliisaanku qiimaha uu leeyahay ee uu jamhuuriyadda jabuutina ku leeyahay qolyaha inta badan in eedeeya gudoomiye iyo dadka qaarkii waxay isweydiiyaan madax banaani intee leeg baad ku shaqaysaan howlihiin aad ku qabsataan adigoo arrinta hadda nooga jawaabaya maxaad odhan leedahay horta soomaalidu waxay ku mahmahdaa nin xil qaaday eed qaad kolley markaad xil hayso nin walba wuxuu doono wuu ku odhan karaa adiguna inaad dulqaadkayga u yeelato weeyaan xuquuqaliisaankuna sidaasuuna faraya waan maqlaa dad le dad qaar sheeganaya maxaaahday mucaarid oo le waxa ay dowladda mahayne wax kale ma sheegaan waxa weeyaan waxaan u sheegayaa dadka caynkaas inay horta sharci jadiida la sameeyey laba kun iyo lix iyo tobankii sharciga oo maray baarlamanka oo dib u habaynaya hay-adeeda oo hay-adeedan siinaya xorriyad aad u ballaadhan oo u hoggaansan sida sida adduunka la yidhaahdo qodobada baariis lagu adduunyada lagu ballamay ee lagu la dhigtay waxaanu iska leenahay budjetkayga waxaanu iska leenahay madax bannaani wasiirka cadaaladda iyo wasiirna siin karaa amar ma jiro waxaad ogtihiinoo sanad walba iminka weliba aanu biirinay oonu samaynaa inaannu soo eegno xabsiga inaannu soo eegno meelaha booliiska iyo jaandaaranka ee dadka lagu hayo annagoon u sii sheegin baan kolkol ku dulcnaa oonu soo hubinaa inaad dadka xuquuqdooda iyo sharcigooga la ilaaliyo talabaad waxa weeye sharcigaasi wuxuu noo bannaynayaa oo kale wuxuuna siinayaa mudnaan gaar ah aniga iyo inta ila shaqaysaba oo howlahayaga dartood inaan kolna maxkamadna nala hortaagi karin na laguna xakumi karin ayuu sharcigaasi noo fasaxaya kolka jabuuti waxaan odhan karaa haayaddeedu aad baan uga madax bannaannahay xukuumadda rabadaan muuse v o a jibuuti
fiidwacana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ayaanu dul leennahay meel kastoo aad joogtaanba waa idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha waa kan wariyahayaga jaamac bulla jaamac
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo hadahaay oo kale toddobaad walba aad ka dhegaysataan laanta afka soomaaliga ee v o a toddobaadkan waxaannu ku soo qaadanaynaa dadka soomaaliyeed ee laga musaafuriyey dalkan maraykanka sidii aad idaacaddeenna v o a intiinii dhegaysatay aad ku maqasheen maalintii sabtida ahayd waxaa dib loogu soo celiyey dalkan iyagoo aan la cadaynin ilaa iyo hadda sababaha dhaliyey ee runta ah kadib markii ay diyaaraddii ka degatay magaalada dakaar ee dalka senegal waxaana barnaamijka noogu marti ah cabdiwaaxid qalinle oo ah qareen soomaaliyeed oo degan magaalada minneabolis gobolka minnesota gobolkaasina ka howlgala waxaan jeclahay ugu horeyn cabdiwaaxid inaan kugu soo dhaweeyey laanta afka soomaaliga v o a khaasatan barnaamijka wicitaanka dhegeysta mahadsanid walaal adiga iyo dhammaan dhegeystayaashaada waa idi salaamaya wasalaamu calaykum waraxmatullah calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu ugu horeyn marka haddii aanu abaarno waxaa la celiyey dad tiradoodu gaarayo labo iyo sagaashan ruux oo soomaaliya loo waday balse maalin dheer iyo safar dheer oo ilaa iyo afrika ah dib loogu soo celiyey dalka maraykanka dadkan tiradoodu ma saxba oo labiyo sagaashan weeye maxaase loo celiyey
sideedaba horta waa arrin soo socotay beryahan flightkan hadda adigu aada sheegtay tirada sagaashan iyo laba inay yihiin si rasmi ah looma xaqiijinin oo meel ay si rasmiya ugu qoran tahay ma arag macnaha dawladdu war ay soo saartay oo ay arrintaa ku sheegayso indhahayga kuma kuma dhufan laakiin anigan kula hadlayo laftayda dad aan looyar u ahay baa ku jira marka inay tiro badan yihiin oo dadka tiradooda ay badan yihiin waan ka warqabaa waxa flightkan sidaad sheegtay aada iyo aada nasiib darro u ah in dadkaasi runtii dhibaato kasta oo soo martayba markii u dambeysay la islahaa waddankoodii baa lagu celinayaa in haddana flightkii dib loo soo celiyo arrintaasoo run ahaantii iyaga ku ah arrin aada iyo aada ciriiri ugu u gelin karta dabcan waad garan kartaa qof flight saaraa oo muddo saacado fara badan sii saaraa haddana dib loo soo celiyey ilaa hadda ma ogin si dhab ah uma ogin duruufaha dhabtaa ee sababay in flightkan lasoo celiyo dawladda xaggeeda waxyaabaan ka maqmaqallay arrimo kale oo ilaa hadda baaritaan aan ku hayno na waa ay jiraan waayahay noo kala qaad marka dhibaato badan wey noo kala qaad marka kuwa aad dawladda ka maqlaysaan iyo kuwa kale inkastoo aan weliba la hubin maxay yihiin daruufaha iyo sababaha la sheegayo in loo celiyey dadkan ma gedigood ma sharci darray ahaayeen ma dad dembiye galay oo sharcigii deganaanshaha lagala noqday bay ahaayeen maxay isugu jiraan dadka sababo kala duwan bay ayaa loo celiyey inta aan ka warqabo run ahaantii aadna waan ula socdaa xaaladooda waxay u badan yihiin laba nooc dad waxay isugu jiraan dalkan magangeliyad siyaasadeed weydiistay oo xuduudaha ka soo galay kaysas magangelyo ah ee maxkamadaha ka xeraystay kadib dacwadahoodii la dhegaystay la diiday oo maxkamadahaasi ay dacwadahoodii diideen kuna xukumeen in dalka laga saaro waxaa kale oo jira dad waddankan sharci ku lahaa oo hadda ka hor ama qaxooti kusoo galay ama qaab kaleo fiisooyina kusoo galay laakiin lagu helay faldembiyeedyo sideedaba waxaa jirta sharciga immigrationka dembiyada qaarkood ayaa waxay keenaan haddii qofku uu galo isagoo oon waddankan jinsiyadda ama citizen ka ahayn waxa ay keenaan in dalka laga masaafurin karo marka dadkaasi dad maxkamado ay kusoo xukumeen dembiyo faldembiyeedyadaa kadibna immigrationku ay la wareegeen iskuna dayen markaa inay sharcigii ka qaadaan sharcigiina maxkamado iyo ay ku xukumeen in laga qaado marka dadka labadaas nooc baa ugu badan soomaalida run ahaantii meesha ku jira oo dadkan muddo waxaa jira dad dhawaan u laqaqabtay oo durba la la la saaray oo bil ka yar ama laba bilood gudahoodba xirnaa oo aan anigu ka warqabo dad waxaan ka warqabaa sidoo kale laba sano iyo ka badan qaarkood xirnaayeen ama waktiyo ku dhow marka xataa muddada ay xirnaayeen duruufta loo xiray sababta keentay in la masaafuriyo aad bay u kala duwan yihiin waa tahay qaran cabdiwaaxid marka waxaad noo sharaxdaa haddii dadkani dalkoodii hooye loo qaaday sida aad sheegtay inay nasiib darro tahay in la warwareejiyo oo haddana dib loo soo celiyo xaalkoodu muxuu noqonayaa wixii hadda ka dambeeya run ahaantii anigu marka horeba waxaan kaga doodayay maxkamadaha aniga iyo looyaro ila midihi dadkan inaan soomaaliya lagu celin karin oo ay soomaaliya weli waddan aqbali kara dad in lagu celiyo aanay ahayn dadka qaar dacwadahooda waxay sheegteen khatar fara badan oo uga imanaysa haddii waddankii lagu celiyo oo dhibaatooyin fara badanoo ama soo maray ama haddaba ku dhici kara haddii la celiyo marka dadkan anigu waxaan ku doodayaa oy doodaydu ahayd rabnayna in ay waddankan maraykanku uu magangelyo siiyo soomaaliyana meel hadda dad lagu celin kara aanay ahayn habase ahaatee haddiiba ay dawladdii maxkamadihii qaarkood xukunkaa ku rideen dawladdiina ay go-aansatay inay waddankii ku celiso dowladda maraykanka waajib waxa ka saaran oo uu ku qasbaya xeerka caalamiga ah ee xuquuqul insaanka in ay ula dhaqanto dadka maxaabiista agteeda ka ah si xikmadaysan oo bili-aadamnimoa inay ula dhaqanto way iman kartaa cillad farsamo oo dee diyaarad qof la saaray oo dhexda ayadoo sii socota cilladii ku dhacday waa ay iman kartaa laakiin haddii ay sababta loo soo celiyey tahay farsamo darro ama arrimo kale oo ka baxsan cillad farsamo oo diyaaradda ku timid ka baxsan hadday tahay masalan wararka la sheegaya waxaa ka mid a dalka jabuuti inay sii maraan baa la rabay dadkani oo marka hore ay sii fadhiistaan warar aan la hubin oo anigu aanan xaqiijin karin hadda inay run iyo inay been yihiin laakiin laysla dhex waro laysla dhex marayo xataa looyarada dhexdooda ayaa waxay sheegayaan in jabuuti ay diiday inay soo fadhiistaan maalinta jimcaha malaha ama sideedaba ay soo maraan marka hadday masalan ay maraykanku aanay arrintaa marka hore ka sii shaqaynin dadkan ma aha dad xoolo ma aha dadku waa bili-aadan marka in cirka kolba atlantica kolla sidaa loo sii wado kolla sidaa loo soo wado arrin ma aha maraykanka sharci ahaan sax ah waana arrin in runtii xuquuqda dadkaas la sheego oo laga hadlo oo aanu soo bandhigna aanu diyaar u nahay dabcan sida aad dureysaba diyaaradda ka soo qaaday senegal ee maraykanka kusoo celisay ee gobolka miami geynaysa soomaaliya way uga dhoweyd senegal inay kasoo duusho oo maraykanka timaado dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo toddobaadkan aad ku soo qaadanayno dadka soomaaliyeed ee laga soo celiyey iyaga oo loo musaafuriyey in soomaaliya dib loogu celiyo balse diyaaraddii waday ay ka soo noqotay dalka senegal islamarkaana kusoo noqotay maraykanka waxaa noogu marti ah qareen cabdiwaaxid qalinle oo ah qareen soomaaliyeed oo ka howlgala dalkan maraykanka saldhigiisuna yahay gobolka minnesota aan u gacan haadiya dhegeystaha koowaad adigoo magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabaya kusoo dhowow barnaamijka fadlan waan kusoo dhowahay magacayga waa liibaan aadam waxaana kasoo hadlayaa gobolka mn gobolka minnesota magaalada minneapolis waan dhegeysanayay anagu waxaan ka mid ahay dadka u dooda activitiyaasha iyo samafalka soomaaliyeed iyo waxyaalaha underground oo shacabkii dadka walwalkooda iyo wixii baa la soconaa marka annaga haddaan maadaamaan ahnay dhalinyarta dhulka joogta oo maalin kasta shacabkii la hadla oo hay-adaha samafalka ka shaqeeya oo qofkii warqadaha immigrationka iyo fiisaha iyo citizenshipka aan u buuxbuuxino dadkii waxaa ku jira walwal aad iyo aada u weyn waxaa ku jira walwal weyn waxaa ku jira cabsi weyn waxaa ku jira maxaa la dhihi jiray shaki badan maxaa dhaci doona oo mustaqbalka maxaa nagu imaan doona sidaa ogtihiin looyarku siduu sheegayay dad badan baa la xiray oo maxaa la dhihi jiray la rabay in la tarxiilo oo diyaaraddii lasoo celiyey oo weli loo haynin reasonable doubt ama aan loo haynin maxaa la dhihi jiray reason ha wax sabab ah marka dadka qaarkood waxaa ku jiray dad injineere ah waxaa ku jiray dad city of minneapolis u shaqeeya oo dee injineere ah dad mayo clinic ka shaqeeya xataa qaba dad citizen ah united states ah oo marka meesha waxaa laga tegay waxa la dhahaa due process due process muxuu yahay waa qofka haddii wax lagu eedeeyo inuu maro maxkamadda systemkeeda oo oo maro oo looyariinta dhegeystaan oo ha liban cabdiwaaxid ayaan fursad siinaynaa marka wax su-aala ama ama tala ah oo aad ku darsanayso marka fikirkaada anigu waxaan waxaan weydiin lahaa maadaama travel banki la sameeyey oo dad la taageerayo wadamada qaarkood la taageerayo maxaa dadka maxay dadka sugi karaan maxaa what what can we expect maxaan sugi karnaa haddaan shacabka soomaaliyeed nahay waaya aan joogno minneapolis waa mahadsan tahay maxaan filaynaa cabdiwaaxid kusoo dhowow laba arrimood wey liban waa mahadsan yahay laba arrimood baa kala jira midi waxa weeye dadkan la qaaday ee hadda dibortiiska ah ee la tarxiilay waa meel ayagu midina waxa weeye amarada madaxweyne trump uu soo saaray ee ah inuu xayiraad kusoo rogay in ay dad soomaaliya ku dad soomaalidu ka mid yihiin ama dalka soomaaliya u dhashay ay dalkan soo galaan qaarkood marka tan hore aynu ka hadlayno un filaya in barnaamijku ku saabsan yahay run ahaantii dadkan la tarxiilay dadkani dabcan waa dad sidaan sheegay processyo maxkamadeed maray qof walbana uu amar ku dhacay oo amarkaasi uu yahay immigration courtku sideedaba marka qofka sharciga loo diido dalkan maraykanka waxa xukun baa lagu ridaa xukunkaasoo noqonaya in qofkaa la yidhaahdo sharcigii waanu kuu diidnay waddankana in lagaa saaro wey qofku wuxuu xaq u leeyahy marka inuu rafcaan iyo abiil ka qaato board of immigration appeals qolo la yidhaahdaa jirto oo maxkamad ka sarreysa maxkamadaha immigrationka taasaa xataa abiil laga qaataa haddii lasii dhaafo circuit court si waxbaa la tagaa marka dacwado fara badan oon aniga laftaydu xereeyey baa jirtay iyo qaar xataa dadkan ka mid a hadda ee diyaaraddaa lafteeda saaran aan aan matelayey oo aanu ku doodayno dalku safe ma aha soomaaliya dad waddan lagu celin kara ma aha sidoo kale bila-aadamnimadaa waxay keenaysaa in haddii ay cabsi ka qabaan in waddankii lagu celiyo in markaa waddankan maraykanka ay sii joogaan ilaa inta ay soomaaliya ka hagaagayso awalla arrintu sidaasay ahayd oo hadda sanad muddo ku dhow bay bilaabmeen celitaankan soomaalida la celinayo darigii hore ma aanay jiri jirin oo maxkamadu waxay siin jireen joogitaan kumeel gaara bay dadka siin jireen xataa isagoo qofka lagu xukumay tarxiil ama dacwadiisa la diiday marka laakiin soomaaliya dabcan dawlad la ictiraafsay ay noqotay waxoogaa maaragtay maraykanka laftiisa xiriir baa dhex maray marka arrintaasi dabcan waxay keentay in maraykankii ku dhiirado inuu yidhaahdo soomaaliya waad aqbali kartaa dalk dadkaaga waananu kuu soo celinaynaa qofkii aanu sharcigu waa tahay ama aanu dembi lagu helo marka taasi waa arrin processkeedu saas yahay arrintan travel banku dee waa arrin iyada hadalkeedu dheer yahay oo ma aqaan inay maanta ku waan waan waan usoo noqonaynaa waana ku darsan doonaa barnaamijkeena laakiin gadaal baan u dhiganaynaa waxaan rabaa inaan ku noqdo haddii dadkii la soo celiyey maraykanna ay joogaan xabsiyadiina ay dib ugu noqdeen welina ay laantii socdaalka ay gacanta ku hayso fursad intee la eg baa jiro dadkaasi inay dacwadooda gadaal loo eego mise diyaaradun baa la sugayaa run ahaantii waxay ku xiran tahay sababta loo soo celiyey haddii sababta loo soo celiyay ay tahay cillad farsamo sida hadda ay u badan tahay oo maqaalka dadku ay isla dhex marayaan wararka ugu badan ee aan anigu isleeyahay way sugan yihiin oo masalan diyaaradda lafteeda ay cilladi timid ama uu hakad ka yimid dalalkii lasii marin jiray diyaaradaha awal diyaaraduhu waxay mari jireen fligtkii u dambeeyey ee dadka ugu badan saaraayeen oo aan aada uga warqabay julaay buu baxay dhammaadkeedii labaatan iyo lixdii julaay buu baxay sanadkan way jireen dad qof qof ama hal hal shaksi oo kadib la qaaday way jireen oo diyaaradaha la saaray laakiin flightkaasi wuxuu sii maray isaga laftiisu jabuuti ku ka horreeyey oo nairobi sii maray baa isna jiray marka haddii dawladahaas masalan ay diideen in la sii mariyo dadkan ama ay u ogolaadaan in dalkooda lasoo mariyo waa arrin aan is odhan karo waa un arrin farsamo oo la dhammayn karo haddii laakiin waxyaabo kale ay soo baxaan waa diyaar baan u nahay laakiin hadda looyar ahaan ma odhan karo waxaasaa dadkaas durba loo fayl garayn karaa ama loo xerayn karaa sababtaa waxaa laga yaabaa maanta miami bay hadda la keenay sida la ii sheegay miami hadday caawa diyaarad inay saaraan baa laga yaabaa oo dibba ay u celiyaan oo arrintuuni maaragtay intaaba ay ku koobnaato waxaa laga yaabaa in arrimo kale jiraan oo marka inaan ka hor dhacaan diidanahay iyadoona faahfaahintii o dhan aanaan weli haynin laakiin aad baan ugu kuurgalaynaa arrintaas waa tahay dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaya washington waxaanu ku faaqidaynaa arrimo socdaalka ku saabsan oo ay ugu ballaaran tahay sagaashan iyo laba qof tiro lagu sheegay dad soomaali ah oo maraykanka laga musaafuriyey balse dib loogu soo celiyey markii ay tageen dalka senegal aan dhegeystaha labaad u gacan haadiyo adoo magacaagaoo saddexan iyo meeshaad joogto ku bilaabaya fadlan kusoo dhowow barnaamijka magacaygu waa mursal alan duudi laakiin waxaan ku magac dheerahay maaqib waxaan joogaa ohio lawyer cabdiwaaxid waa ku salaamay liban adinkana waa in salaamay waxaan u malaynayaa lawyerkan rabaa inaan su-aal weydiiyo maadaama uu yidhi dadkan waa la soo celiyey dalkana waa laga saaray sharciga migrationka ma qabaa dalku qofku marka laga saaro oo dib loogu soo celiyo inuu xaquuq kala leeyahay sida migrationku wuxuu dalka qofka duu ka baxo dad daliya dalka ka baxa dibna usoo noqda taas baan marka u horeysa su-aashaas waan qabaa waxaan kaloo qabaa xad intee la eg bay la socotaa safaaradda soomaaliya oo meeshaan ku leedahay washington d c intaas oo qof oo soomaaliya oo sagaashan laba qof ah ma og yihiin xaaladay ku sugan yihiin xaalad caafimaad ma og yihiin siday loola dhaqmay waxyaalo badan baa la isweydiinayaa siduu sheegay looyarka sida caadiga ah waddankan maraykanka dabcan qofku haddii uu duruuf duruuftu ku soo galay bay ku xiran tahay ee uu dib ugu soo laabtay dalkan maraykanka waxaa jira masalan haddaan su-aasha qeybta koowaad ka horeeyo ee ah dadkani maxay xuquuq ku yeelanayaan in lagu soo celiyey dalkan maraykanka haddii ay arrintu tahay masalan emergency oo kaba soo qaad iminka hadda waxaan galaynahay basadikalskii iyo maxaa wax inaan waxoogaa waan yar mala awaalaynaa haddii ka soo qaad cillad farsamo xagga diyaaraddii ay oo dadkaasi markii diyaaraddii ay soo qaaday ee miami ku soo laabatay aan laba process garaynin oo maraykankuna ay ku soo degtay readmissionna aan lagu samaynin oon dib ilaa qofku markuu xuduud dal ka soo galayo waa in si uun loogu sharci loo loo loo loogu dhufto wax oo loo ogolaado dib usoo galo soo galitaankaasi dabcan waxbuu bedeli karaa xagga sharciga haddii dib loo sii baarbaaro laakiin waxaa laga yaabaa inay diyaarad meel socotahay inay meel emergency u fadhiisato oo ama shidaal ay ka qaadato ama diyaaraddii isbedelayso oo aan dalkii maraykanka dibba aan si sharci ahaana inkastoo dhulkii maraykanka ay joogaan haddana sharci ahaanta iyo dhul ahaantu way kala duwan tahay haddii hadda borderka aad airportka timaad oo aad banaankaa fadhida maanta dhan oo sarkaalka meesha joogaa aanu tiim bare ku dhufanin baasaboorkaaga inkastood maraykankii joogta haddana laguma ogolaan si sharci inaad soo gasho haddii aad mathalan dhuumasho kusoo gashay oo kale oo bad xuduudkii aad kasoo booday ama aad wax buga kusoo gashay oo gudihiuna aad timid adoon si sharciya lagugu dhufanin soo galitaankaagaasi sharci ma noqonayo marka looyar ahaan waxaan eegnaa qaabkee loo soo ogolaaday qofkan marka dadkan ma shaabadaa loogu dhuftay waraaqahoodii hadda travel documentka ahaa ay wateen ma ma dib baa loo process gareeyey oo immigration officers baa process gareeyey mise diyaaraddii unbaa meel soo fadhiisatay oo hangar meeshaas unbaa sariiro loo dhigay oo ay weli ku sugan yihiin ma ogintaa marka inaan sugno bal admissionka noocuu yahay iyo xataa soo celintani macnaheedu siday tahay weli ma hayno runtii wax macnale oo aan shacabka la wadaago oo yar ahaan inaan ka hor dhacana ma rabo marka taas intaasaan kaga baxayaa ta kale safaaraddu dabcan kaalin weyn bay ku leedahay inay dadka u doodo xuquuqdeeda waxaanan aad iyo aada u rajeynaya insha allah in safaaradda lafteedu arrintaa ay ice iyo qoladan immigrationka ee laantan socdaalka ee arrintan iyadu ka mas-uulka ah ee dadkana iyadu midda inay dadka ka masaafuriso mas-uuliyaddeedu tahay inay hay-addaa dhaqso ula xiriirto arrintana ka war hesho qaraabada dadkaasi oo halkan jooga oo sida liibaan oo kale walaal walaal liibaan mar hore uu sheegayay dad ay ku jiraan citizen waddankan dhalasho ku haysta dad green card haysta carruuray ku leeyihiin dadka qaar halkan oo ay ku dhaleen dadka qaar xaasaskoodii iyo waalidadoodii baa meesha degay marka dadkaasoo dhan su-aalay sugayaan counselor serviceskii dee dabcan safaaradda waan ka waan ka sugaynaa insha allah inay iyada xiriir samayso dabagal ay ku samayso waxaan rabaa inaan soo koobno jawaabta su-aasha soo socota waxaan u gudboon doonaa qaybtii dambe ee maxkamadda sare ogolaashihii ay soo ogolaatay sharciyadii uu soo rogayay madaxweynaha dalkan dadkan la celiyey ee jidka intaa lagu sii hayey waxaana ugu maqaalo ah in eelaboorka dakaar ee dalka senegal ay fadhiyeen shan iyo toban saacadood inta aan dib loo soo celin wax magdhowa xaq ma u leeyihiin oo ayagoo haddiiba la celiyo soomaaliya lagu celiyo magdhow ma soo dalban karaan magdhowgu wuxuu ka dhashaa dhib ku gaadhay ayuu ka dhashaa marka oo haddii dee dhibi ku soo gaadho oo dee ciddaasi ku gaadhsiisay ama qof ha noqoto ama dawlad ha noqoto haddii wax uun dhibtaasi tahay wax uun aan xaq lagugu lahayn waad raadsan kartaa magdhow laakiin hadda waxaan u malaynayaa arrintaasi weli arrin hadda hadalkeedu taagan yahay oo aan wax ka odhan kara ma aha sababtoo aan ma ogi oo ma hayno macluumaadka hadda aan haynaa ma aha wax aan wax ku dhisi karo weli xataa duruufta lagu soo celiyey ma cadda officially waxaan sugaynaa inuu press release iyo xataa qoraal ka soo baxaan sugaynaa ice war saxaafadeed inuu ka soo baxo wixii aan garaaci karo waan garaacaynaa ilaa hadda waxaan marka u gudbaynaa daqiiqadaha ugu dambeeya barnaamijkeena maxkamadda sare ee maraykanka waxay ogolaatay sharcigii lagaga joojinayay dowladaha uu donald trump madaxweynaha dalkani sheegay inaysan dadkoodu dalkan imaan karin marka hore lix ahaya kadibna laba waddan oo kala gadaal looga daray waxaa aada loogu muransan yahay oo dadku qaarkood ku wareersan yihiin sharciga ay maxkamaddu sare ogolaatay muxuu yahay dhowr jeer ayuu isbedbedelay ma kii ugu dambeeyey ay soo saarto aqalka cad madaxweynuhu soo saaraa mise waa kii ugu horreeyey waa kii dhexe bal arrintaan noo faahfaahay
dabcan waa su-aal fiican weeyey sharciga ama dikreetada uu soo saaray madaxweyne trump midii u dambeysay wey midda ay maxkamadda sare ay go-aanka ka soo saartay kumeel gaarka ah madaxweyne trump saddex amar oo kala duwan buu soo saaray oo isburinaya iyaga laftoodu marka waa kii u dambeeyey weeye maxkamadda sarena sideedaba waxay tiri dacwado fara badan baa ka ka dhacay maxkamadaha ka hooseeya marka waxay tidhi arrintaasi rafcaan iyo case baa na hor yaal ilaa inta dacwadaa la dhegaysanaya marka amaradii kumeel gaarka ahaa ee ay maxkamadaha hoose soo saareen ee ay xayiraadan ku joojinayeen amaradaa kumeel gaarkaabay meesha ka saartay maxkamadda sare marka injunctionskii ama maxkamadihii hoose ee madaxweyne trump marka hore dhirbaaxada ku dhuftay ee yidhi ma ma dhaqan gelin kartid ayaa waxay maxkamadda sare ku tiri maya amaradan kumeelgaarkaa joojiya ninkaani wixiisu ha u hirgalo ilaa inta anagu aan si fiican maxkamadda sare ay u dhegaysanayso dacwadaas Waata.
oo aan go-aan kama dambaysa kasoo saarayno horta waxa meesha ka dhacay waa intaas waa tahay waxaan ku darayaa marka dadka green cardhada haysta qofka maraykanka joogay green cardka haysta wax kuma jira amarkan een oo wuu bixi karaa wuuna soo gali karaa iyada oon mar walba afeef dhiganaya ah qofka green cardka haystaa sidiisaba dawladdu way u diidi kartaa inuu soo galo dalka hadduu- hadday rabto because qofka muwaadinka citizenka unbaa loo ogol yahay dalkan aan laga celin karin dalka laakiin ma filayo arrintan madaxweyne trumpna wuu ka reebay dadka green cardka haysta inaanay arrintaasi saameyn ku yeelanaynin ee soomaaliya u dhashay ama dalalkaa kale ee xayiraadda lagu soo rogay u dhashay ugu waxa dambayntii kale oo aanay saameynaynin dadka een, baasaboorada ajanabiga ee kala haysta ee asal ahaan ka soo jeeda soomaaliya qof baasaboor britisha haysta swiedisha ingiriis ah ee waxaan ujeedaa ee, canadian hadduu soo galo oo een, uu maraykanka soo galo is yidhaahdo ee kuwaasina ee, ma saameynayso qaxootiga dadka ah waxa iyaga een, ku lagu samaynayaa ee, mamnuuc kama aha guud ahaan laakiin waxa amarkiisan dambe uu yahay in baaritaan xoog badan lagu sameeyo baaritaanka marka anagu looyara ahaan waxaan dareemaynaa in uun loola jeedo mamnuucis oo lagu dheeraynayo dadka kuxood oo mathalan la odhanayo kayskii eh, intaas uu baaritaan baa weli kugu socda ee baaritaankaasna muddo uu qaadan karo marka iyaga culays intaa la-eg baa soo gaaray dadka ugu badan ay saameynaysa arrintani waxa weeye marka dadkii family reunionka watay een, dadka fiisooyinka u dirsanayay ama nin xaaskiisa u dacwoonaya ama gabar ninkeeda u dacwoonaysay een, eh, qof een, eh, fiance iyo qof ay isguursan rabaan u dacwoonayay dadkii noocaas ahaa ee fiisooyinka ku soo geli jiray way dadka ay saameynaysa arrintan marka taa lafteeda case to case in loo fiiriyay noqon doontaa ee mararka qaarkood oo wuu u ogolaanayaa amarka laftiisa in kaysaska qaar la fiiriyo ee laakiin waa arrin ee aan filayno inaanay joogto ahaan doonin oo aanay saameynteedu ahaan doonin mid waarta habase ahaatee eh, dadka soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa oon anigu gaar ahaan looyar ahaan oo u sheegayaa inta aanay eh, waddankan tigir usoo goosanin ayna diyaarad soo raacin inay qof loo yaro la soo xiriiraan si marka ay u hubsadaan saameynta ay ku yeelan karto amarkan ah, uu ku yeelan karo ay ku yeelan karto xayiraadan cabdiwaaxid qaline qareen aad iyo aad ayaan kaaga mahad celinaya waktigaaga aada iyo aad baan ku salaamaya waanad mahadsan tahay dhegeystayaal barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha oo toddobaadkan idinkaga imaanaya washington halkaas ayuu inoogu egyahay haddii eebaha awoodda la yidhahdo tan iyo toddobaadka dambe ismaqal dambe oo xiise leh
aad ayuu u mahadsan yahay jaamac buulle jaamac oo inala socodsiinaya barnaamijka wicitaanka dhegeystaha markaana kusoo dhowaada barnaamijka dhaqanka iyo hidaha waxaa soo jeedinaya axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da dhegaystayaal barnaamijkii kan ka horreeyey sidaad ku maqasheen sababo dhowra awgood ayay raggii hore ee soomaalidu dibadaha ugu dhoofi jireen sababta ugu weynise xoogsi iyo adduunyo tacab bay ahayd haddiise raggaa la isbarbar dhigo qaarkoodii afafka shisheeyaha wax ka yaqiini turjubaanno ayay noqon jireen guud ahaanse waxay u badnaayeen muruqmaallada iyo badmaaxyada lagu magacaabi jiray ee ka xoogsan jiray maraakiibtii dhuxusha mar ay dhamacda u shidaan iyo mar hadday soo galaan ay biyaha ka dhuraan haddaadse weli xusuusataan su-aalihii toddobaadkii hore aan halkan ka soo jeediyey ee ku saabsanaa waayaha dalmareennadii hore ee soomaalida tii afraad ee ugu dambaysay waatay ahayd qurbajoogyadii xilliyadaas suugaane ma ka hadhay hadday ka hadhayse wax ma laga hayaa jawaabtu waa haa inkastoo tiradii ay lahaayeen iyo maansada naga soo gaadhay ee teelteelka ahi aysan isu dhigmin si kastaba ha ahaatee mar kale raggaasi laba ayay isugu jireen qaar maasada qurbaha ku bilaabay oo waxay hoos u guuxaanba gadaalkii dooba dilaacsaday iyo kuwa awal horeba iyaga oo culinteeda lagu yiqiin dibadaha u dhoofay malahaygana kuwaa dambe waxaa ugu caansan allaha u naxariistay salaan carabi gabyaagii la odhan jiray oo ahaa nin ay sudcaanadiisu badnaayeen nasasho oo idil ka hordega marar aan yarayna dad iyo dugaagba ay noloshiisa halis geliyeen siduu sanado dibadaha ugu maqan yahay ayuu salaan maalinta dambe marka berbere ku soo xirtay ka soo degi jiray haddiiba reerkiisii miyiga iyo afadiisii cawo dhooble kolba meeshii loogu sheego ayuu u degdegi jiray kumase nagaan jirina durbadiiba intuu ka jiciirto ayuu qaban jiray bad iyo biri kolba meeshii uu hilaac uga baxo ee hawo adduun ay u hoggaamiso taasina wax lala yaabo ma aha maxaa yeelay wuxuu ka isiraa dhaqan ahaan soomaalidii qabtay in ragga socodku u wanaagsan yahay fadhigana looga ron yahay wuxuu ka mid ahaa da-dii ku maahmaahday xagla laaban xoole kuma yimaadaan fadhi iyo fuud iyo cibeed laysku waah ood kaa fogi kuma dhaxan tirto iyo biyo sacabadaadaa looga dhargaa hayntooduba ha yaraatee da-dii baryada iyo gacno hoorsiga iskala weynayd sidaa daraaddeed salaan iyo intii kale ee la ayniga ahaydba halkudheg waxa u ahaa ragga socodku wow door taasna isaga qudhiisa ayaa ku sheegay tuduc ku jiray gabayadii uu tirin jiray midkood su-aasha haddaba meeshan soo geli karaysaa waxay tahay maxay ahayd sababta gabayga uu tuducaasi ku jiro uu salaan u tiriyey waxaa la yidhi wuxuu oladan lahaa ragseediyaashiisa oo mar uu nairobi ka soo laabtay soo tamadiyey iyaga oo ka doonaya intuu maqnaa wixii uu soo tabcaday inuu wax ka siiyo isaguna sida tixda ka muuqata qurbaha kalama u iman wax isaga iyo ina dad u qaybsama dabadeedna markuu u dayriyey ayaa xidid iyo xigaalba hareeraha lagaga kacay kor iyo hoosbana loo canaantay waxaa lagu yidhi oo salaanow mar walba adoo fara maran haddaad soo noqonayso haddii aadan waxbana dhaamin maxaa hawkarka socodka iyo safarada halista ah kugu wata maad nala joogtid oo sida yada oo kale reeraha isaga dhex dhagaatid maalintaas ayuu tiriyey gabaygaa uu ku faahfaahiyey sudcaalladiisii qaarkood dhibihii uu kala kulmay gabaygaas uu haddana kaga cudur daartay in xididka wax ka soo doontay aanu maantaa waxba u hedin karin waa gabayga tuduca aan u dan leeyahay uu ka midka yahay ee sida kooban farshaxnimaduna ku dhan tahay uu u falkiyey waa tuduc ay dulucdiisu tahay dhib kastaa ha ku jirtee in kolley iyo kolleyba socodka iyo sodcaalku ay jiifka dhaamaan waa tuducii ahaa saantii dhaqaaqdaa hadday socod ku dheeraato inaanay soo noqon iyo eebbaheen inuu salaameeyo labaday u kala soocan tahay silicse waa jiifa buu yiri bilowga qarnigii labaatanaad waxaa jiray rag iyo qoysas idil oo dibadaha u qaxay gaar ahaan waayadii uu socday dagaalkii dheeraa ee dhex maray daraawiish oo dhinaca iyo dhinaca kale oo ka koobnaa gumaystayaashii ingiriiska talyaaniga xabashida iyo soomaalidii iyaga garabka u ahayd colaadaas sida weyn loogu hoobtay dalka iyo dibaddiisana aada looga dareemay rag baa ka cararay oo cararkoodii meelo fogfog ku gaadhay sidaasna qurbajoog ku noqday waxaa ka mid ahaa abokor cawad bayle nin la odhan jiray oo kolba wuxuu markab ka dego mid kalena koraba ugu dambaystii england isisii taagay magaalada cardif ayuu salka dhigay halkaasoo uu ka qaban jiray shaqooyin kale kaanahoo mushaar fiicani uu ka soo geli jiray maalintii dambe ayaa isaga iyo rag uu marti qaaday waxay fadhiisteen makhaayad cunto wanaagsan leh asi yaro qaali ah cuntadii markay dhammaysteen ayaa abokor lacagtii oo halgeli noqotay isagu bixiyey dabadeedna inta isu bogay ayuu gebiyey isaga oo ku faanaya nolosha wacan ee u dambaysay isla markaasna liidaya tii miyiga ka jirtay iyo xoolihii lagu dhaqan jiray ee isaguba uu ku soo koray kuna soo barbaaray dabadeedna isaga oo isula ekaaday amaba isla simaaya sarkaalkii ingiriiska ahaa ee baryaha cadan ka talinayay ayuu yidhi geel iyo ninkii ari dhaqda yay gaaja qabataaye geediga ha loo yaamiyeen sida gabraareed ee gini kuma qadeeyeen haddaan gurada noor oole geedida horteed daar cad bay gubashu iitaale garka waxaan u feedhaa sidii gondharka cadmeere sidii dhici jirtay waayadaas ingiriisku soomaalidii uu gumaysanayay wuxuu ku beer laxawsan jiray in isagu uu gacal u yahay cadowga keliya ee ay leeyihiinna uu yahay sayid maxamed iyo daraawiishtii uu hogaaminayay dacaayadaas ayuu dad aan yarayn ku horay si ay uga rumaystaanna qaarkood ayuu sidii ubad uu dhalay u koolkoolin jiray waxay ka ahayd tab uu dadweynaha kaga hor joogsanayay in dhaqdhaqaaqaas hubaysan ee waddaniga ah ay ku biiraan ama inuu askar ka qorto ay ka madax taagaan abokar cawad isaga oo arrintaa og ayuu england tegey wax yar kadibna waxaa soo gaadhay in daraawiish la jabiyey sayidkiina geeriyooday maalintaas ayuu ingiriiskii la soo baxay caadadii iyo cadaadiskii gumaystayaasha lagu yaqiin maalintaas bay soomaalidii u hoggaansanayd iyo tii ka soo horjeedi jirtayba ay isugu mid u noqdeen waatay ku maahmaaheen waxbadsa waxbeel bay leedahay dharaartii dambe goor lagu wada kun iyo sagaal boqol iyo dhowr iyo labaatankii ayaa abokor oo noloshii u macaanaatay wuxuu ku hamiyey inuu kororsado oo wakhti gaaban lacag badan uu ku yeesho markaas buu sameeyey lacag been abuura oo giniga ingiriiska uu u ekaysiiyey taasoo inta lagu qabtay uu xabsiga ku galay kolkaabuu maalin maalmaha ka mida isaga oo weli xiran ayuu xusuustay dacaayadii ingiriiska ee ahayd in cadowgoodu sayidka yahay isaguuse uu xabiibkoodu yahay dabadeedna wuxuu tiriyey tix uu sayid maxamed ugu calaacalayo isla markaasna uu ku carabaabayo hadduu wadaadkii noolaan lahaa inaanu xabsiga ingiriiska ku jireen dembi kastaba ha galeen wuxuu yidhi england waxaan ka ciilbixi lahaa ina caroo nooleh ina caro waa sayidka ayuu ula jeedaayo uu ugu abtirinayo hooyadiis caraseed magan england waxaan ka ciilbixi lahaa ina caroo noole isagaa cirkaa uga dhignaa calanka king george cad bislaaday baan ahay hadduu ciidda hoos marae goorteed dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ha inoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamida hadduu eebba idmo
axmed cali idaaja ayuu ahaa oo inala socodsiinayey barnaamijka dhaqanka iyo hidaha markaana aan ka codsado cabdixakiim maxamuud shirwac oo dhinaceyga bidix fadhiya inuu inoo dulmaro qodobadii wararka caalamka mahadsanid nuur warbixinayo maantaoo axada soo saartay qaramada midoobay ayaa sheegaysa in colaadda hubaysan ee ka jirta soomaaliya ay weli khasaaraha culus u geysanayso dadka rayidka ah warbixintan oo loogu magac daray ilaalinta dadka rayidka ah dhisidda asaaska nabadda amniga iyo xuquuqal insaanka soomaaliya ayaa xoogga lagu saaray dhibaatooyinka dadka rayidka ah ee soomaaliya loo geystay intii u dhexaysay kowdii bishii januari ee sanadkii laba kun iyo lix iyo tobankii iyo afar iyo tobankii bishii oktoobar ee sanadkan laba kun iyo toddobiyo tobanka qaramada midoobay ayaa waxay sheegtay in colaadda ka jirta soomaaliya ayna keliya dhibaato culus u geysan soomaaliya balse sida oo kale ay burburisay khasaaraha dhaqaalaha iyo qaabnololeedka dadka barakicisay malaayiin ruux islamarkaana ay kaliftay in dadka baahan la gaadhsiiyo amaba la gaadhsiin waayo gargaarka bani aadamnimo warbixintan oo si gaar ah u soo daabacay xafiiska qaramada midoobey u qaabilsan soomaaliya ee loo magacaabo amaba loo soo gaabiyo ansom ayaa lagu faahfaahiyey khasaaraha dadka rayidka ah soo gaadhay intii u dhexaysay bilowgii sanadkii hore iyo weliba dhammaadka sanadkan taasoo gaadhaysa laba kun iyo toddobaatan iyo sideed ruux oo dhimasho ah iyo weliba dhaawacyada laba kun iyo shan boqol iyo toddoba ruux dhinaca kalena dalka ciraaq ayaa maanta caasimada dalkaasi waxay ku sameeyeen dhoolatus military oo ay ugu dabaaldegayaan guusha ay soo hoyeen ee kooxda la baxday ama ay ka soo hoyeen kooxda la baxday dowladda islaamiga ee isas dhowlatuskan oo imanaya maalin kadib markii ra-iisul wasaare xaydal al abaadi uu shaaciyey guusha ay dalkaasi ay ka soo hoyeen kooxda mahadsanid sharwaac markaana haddii aan eegno dhinaca ciyaaraha ciyaar xiise leh ayaa hadda waxay dhex mareysaa kooxaha manchester united iyo manchester city labadan koox oo ah laba koox oo uu xafiiltan ka dhexeeyo maadaama ay hal magaalo ka wada dhisan yihiin waa magaalada manchester ee ingiriiska ayaa haddii ay manchester city badiso waxay kordhin doontaa dhibcaha ay kaga horeyso ama ay ku hogaaminayso horyaalka haddii united ay badisana waxa ay u dhowaan doontaa kooxda manchester city wararka kale ee ingiriiska ee dhinaca ciyaaraha arsenal ayaa waxa ay barbardhac gool iyo gool ah la gashay southampton liverpoolna waxa ay barbardhac gool iyo gool ah iyana ay la gashay kooxda isku magaalada yihiin ee everton dhinaca talyaaniga napoli ayaa ka faa'iideysan weysay in ay soo qabato ama ay dhaafto inter milan oo horyaalka hogaaminaysay napoli waxa ay barbardhac eber iyo ebera galabtooda galeen fiorentina natiijo taasi la mid ahna waxay kasoo baxday ciyaartii dhex martay roma iyo kievo verona ciyaaraha kale ee talyaaniga ee caawa la sugaya waxaa ka mid ah ciyaarta dhex mar doonta ac milan iyo bolonya hayesharwac dhinaca suugaanta maxaa noo haysa waa hagaaga nuur aad baad u mahadsantay dhegeystayaal nuur oo inala socodsiinayey wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha haatanna gabagabadii idacaddaynu kusii siqeynahay aynu mar kale dibu jallexno dhinacii kaalmaha heesa ah waan soo socdaa kow dhe waxna waan sidaa laba dheeh saxarlaya fududaan iyo codka fanaanka axmed mooge
xidigahan siraatiyo dayaxsoodi meeriyo lagu sugay cadceede sagalkiyo daruurtiyo lagu xidhay sitaace dhulka gogol la seexdiyo sablaagunigaadiyo laga dhigay si dadabkii buraha la saare dirta samayda ciidiyo salkaa loogu jooje saddex laabadiyoodii lagu yidhi sadeeye dabadeed la saayay qofbaani la siiyey saldhiigeedu qayda cidi umaasinayno dadku ruux saboolo saranseer ku raadiyo guryo samoniyaalo sidkaa dhalay ku hayso xila seerma weydiyo labaa kala sadroomba subax noolba jooge waan soo socdaa kowde waxna waan sidaa labadhe waan soo socdaa kowde waxna waan sidaa labadhe samir yeelo weliga saxarlaay ha fududaa
waan soo socdaa kowdhe waxna waan sidaa laba dheeh samir yeelo weligaa saxarlay ha fududaan dhegaystayaal heestaasi ayaa gabagabo idaacadda iyadii fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo halkan caawa si wada jira idinkala socodsiinaya nuur xasan nuur iyo anigoo cabdixakiin maxamuud shirwac iyo dhinaca iskudubiridko inoo joogay bashiir abikariya guud ahaanba bahda v o a idinla sidaayo nabadgelyo
ruuxaad sugayso maqan waa la saaja saxan waa la dhowraa salfudayd ku xaawo jannaadii ka saare ruuxaad sugayso maqan waa la saajaa saxanka waa la dhowraa hasahawiina seleelin sar markaa dhabaana noqonin hasahawiina sileelin markaa dhabaana noqonin hasaalugin qayba maalinbaa